بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله عشر كان وعشر كسديد تمناد وحاونا كمد يهي آه، قصدي نبي الله هود عليه السلام waxa aynu ka soo hadalnay oo inoogu dambeeyey casharkii toddobiyo tobnaad aynu kaga hadalnay kayfa halaaku waxa weeye seebuu ahaa halaagii caadul uula waxaynu kaga hadlaynaa hadda halkan see loo halaagay iyagana caadkii labaad reer caad labaynu u qaybinay sida saxiixa oo culummadu ay u kala saareen caadul uulaa oo ka horreeyey nebiyullaahi ibraahim oo nebiyullaahi huud loo diray iyo caadu thaniya oo goor dambe ahaa oo nebiyullaahi ibraahim ka dambeeyey oo maka dhisan tahay sida xadiidka aynu arki doonno imaamu tirmidi wariyey oo casharkan casharka ku xiga aynu ku sharaxi doonno Ee, caadkaa labaad marka iyaga waa meesha allah subxaana wa tacaala uu suuratu axqaaf kaga hadlay marka waxay yidhahdeen culummadu farqiga u dhexeeya waxaa lagu kala garanayaa kayfiyada iyo qaabka halaagga u dhacay kuwii hore waxaynu soo marnay caadul ulaa in lagu halaagay waxa weeye biriixin sarsara macnaha dabayl dhabanaysa ama qabow badan ama ay qabatay sayxo la isugu daray dabayl mar la yidhi waa qabow mar la yidhi waa qaylo iyo waxay wadataa eh, sharqan xoog leh mar waxa weeye cadaab iyo ku- eh, kulayl wax walba wadataa in lagu cadaabay ayaynu soo marnay qoladan caadka labaad waxay leeyihiin culummadu waxaa lagu halaagay daruur baa waxaa looga soo dhigay roob camal markii roob looga soo dhigay ayay markaa waxa weeye bishaaraysteen waxay leeyihiin marka markii hore abaar baa lagu kiciyey sida aynu arki doonno oo ahlusiyarka iyo ay leeyihiin waxay leeyihiin saddex sano oo ibnu isxaaq iyo warinayaan saddex sano ayaa waxa weeye abaar lagu kiciyey oo waxa weeye ay abaaroobeen markay diideen dacwadii loo diray marka wadkur akhaa caadin marka nebigii loo diray lama sheegin iyo qofkii waaniyey lama sheegin laakiin waxay leeyihiin ahlu siyarku saddex sano ayaa cada- waxaa lagu sii daayey eh, maaragtay abaar kabacdina markaas ayay wafdi dirsadeen maka u roob doona markuu soo noqdayna sidaana ku dhacday xadiidkaa caddayn doona laakiin hadda aayadahaynu tilmaamaynaa iyo inay kala laba yihiin aayadahan marka fi suurati axqaaf awalna waa soo sharaxnay allah waxau yidhi wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi iyaga waxaa la sheegay meeshii ay deganaayeen axqaaf waa jamcu xaqaf baynu niri waa caratuurka buuraha ci- ka samaysma maaragtay bacaadka oo kor u kaca oo caratuurka oo kala noqda kuwaas ayaa la yidhaahdaa waa kuwii soomaalidu ay eh, samayn jireen bacad celinta waxaa la ohan jiray oo kale bacad celin oo ciid inta tuuranta tuuranta waxa weye buur noqota taasoo kale halkaasay deganaayeen waa meesha waxa la yidhaha xadramawt iyo halkaas ayay deganaayeen u dhaxaysa camaan iyo xadramawt dhulka yaman halkaasaa lagu halaagay marka marka id andara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah buy nebiyo horena waa jireen oo ka horreeyey kuwa ka dambeeyena waa jireen isaga muxuu ula tegay anlaa tacbuduu ila allah ilaahay maaha cid kale ha caabudinina innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim buy waxaan idinkaga baqayaa cadaab cadiima oo dhib badan inuu idinku yimaado oo laydi halaago ee allah subxaana wa tacaala ka baqa qaaluu waxay idhahdeen aji'tanaa litaafikanaa can aalihatina ma waxaad noola timid inaa ilaahyadeeda naga leexisid iyo sanamyadayada oo aad waxa weeye aad naga leexisid faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin ha noo keen waxa aad noogu goodiyeysay cadaabka aad sheegaysay laftigiisa keen ayay yidhaahdeen markaasuu u caddeeyo wuxuu yidhi qaala inama alcilmu cinda allah wa ubaliqukum maa ursiltu bihi walaakinii araakum qowman tajhaluun anigu ma garanaya taas maalinta u imaanaya cilmigaa ilaahayba agtiisa ahaatay laakiin anigu wixii layla soo diray baan idin soo gaarsiiyey waxaana idii arkaa qowm juhalaa inaad tihiin oo waxba kala garanayn oo jahli camimay waayo ilaahay baad leedihin cadaabha noo soo dedejiyo waa sidii ay mushrikiintoo dhan samayn jireen quraysh tabtaas ay ku lahaayeen nebiga calayhi salaatu wassalaam oo waxa weye ay lahaayeen rabbanaa cajilanaa qidanaa qabla yowmi alxisaab marka kulligood saas oo kale ayuunbay sameeyaan ilaahay baa marka inoo sheegay wixii ku dhacay waxay leeyihiin marka culummadu abaartii markii lagu kiciyey oy saddex sano abaaroobeen ayay haraadeen markaasay waxa weye roobdoon sameeyeen oo waxa weeye ay dirsadeen nin la yidhaahdo waafidu caadin oo aynu kaga hadli doonno xadiidku inoo caddayn doono marka iyadoo tafsiila xadiidkan kaga hadlaynaa laakiin aayadaha aynu fiirino horta allah waxa uu yidhi falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyati qaaluu hada caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ilaa masaakinahum kadalika najzi alqowma almujrimiin allah waxa uu yidhi falamaa ra'awhu markay arkeen caaridan waxa weeye daruur isa soo xirtay oo waxa weye rob macnaha soo xirmay bay arkeen ayay bishaaraysteenoo guryihii ka soo baxeenoo awal gaajo iyo haraad iyo qorax baa lala gabanayay mar alla markii roobkii la arkay ayaa bannaanka loo soo baxay waa bilowaadnigoo dhan markay roob iyo arkaan waa farxaan ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay haddii uu arko roob isa soo xiray nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisaa laga garan jiray ilaa uu roobku do-o haddii roobkii do-o markaa oo waxa weye barwaaqaay markaasuu farxi jiray waa la weydiiyey markaasuu nebigu lacalahu inuu noqdaaba dhici kartaba cadaab sidii reer caad ila iyaguba markay roobkii iyo arkeen saxansaxadii ayay bishaaraysteen cadaab buuna ku noqday marka lacala yakuna cadaab inuu noqdaa dhici karta marka sidaa daraaddeed ilaa roobkii do-o waxa weeye farxaddu waa waa markuu do-o ka bacdi oo nicmadii la helo marka falamaa ra-awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim guryahoodii iyo meelahay deganaayeen iyo dhulkay deganaayeen soo qaabilay markay arkeen ayay qaalu waxay yidhaahdeen haadaa caaridun mumdirunaa kani waa roobna waraabinaya oo waxa weeye maanta waa nala roobeeyey oo roob baanu helaynaa ayay yidhaahdeen ilaahay waxa uu ku yidhi markaa bal huwa ma stacjaltum bih waa kaa degdegsanayseen oo lahaydeen faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin nookeen aad lahaydeen bal waa iska daa inuu roob noqdo roob ma aha ee waa ma stacjaltum bih alladii istacjaltum bihi weeye waa kaa degdegsanayseen cadaabka aad dalbateen waa ma stacjaltum bih riixun dabayl fiiha cadaabun aliim waa dabayl waxaana daruurta roobka aad moodaysaan waa dabayl ay ku jiro cadaab ku dhex jiro oo laydinku baabiinayo wey fiiha cadaabun aliim tudamiru kula shayin biamri rabbiha wax walba way burburinaysaa biamri rabbiha eber bay ka dhigaysaa waxay dhaafaysaa male waa tii aayado kale qoladii hore aan kusoo marnay jacalatuka ramiim oo waxa weeye budo ka dhigtay marka way burburinaysaa tudamiru kula shayin biamri rabbiha amarka rabbi ayay ku burburinaysaa rabbigeed ba amray amar bay ku socotaa waa ma'muura fa asbaxuu waxay waa bariisteen laa yuraa ilaa masaakinahum inaan la arkaynin ilaa guryahoodii oo ebera mooye ilaa masaakinahum ilahi waxau yihi kadalika najzi alqowma almujrimiin saasaan ku abaalmarinaa cid walba oo mujrimiin noqota oo xaqa diida abaalkooda wakaa marka ibnu kathiir raximah llahu tacaala markuu aayadaha tilmaamayo waxa uu leeyahay siyaaqa waxaa laga fahmi karaa inay yihiin caadka labaad dhanaca cadaabka iyo markii laga fiiriyana waxaa laga dareemi karaa inay yihiin caadkii hore waayo dabayl baa kuwaana ku jirtaa la yidhi qoladii horena dabayl baa lagu halaagay laakiin maxay ku kala duwan yihiin waxa weeye roob inay arkeen marka farqina waa udhexeeya waxna waa wadaagaan marka halkaa waxaa ka soo baxaysa reer caad kii hore iyo reer caadkii dambe labadaba dabayl baa halaagtay laakiin qaabka ay dabayshu ugu timid ayay ku kala duwantay qoladii hore waxay ugu timid waxa weeye dabayl qabow oo dhabanaysa oo waxa weeye qaylinaysa ayaa u timid oo halaagtay oo eber ka dhigtay oo toddoba hamayn iyo siddeed maalmood haysatay qoladaana waxaa u yimid waxaa la tusay daruur rooba roob bay arkeen waa bishaaraysteen roobkiibay u soo baxeen markaasaa lagu halaagay oo waxa weeye looga dhigay dabayl cadaab wadata oo baabah lagaga dhigay iyaga marka lama sheegin toddoba beri iyo toddoba hamayn iyo toddoba maalmood midna lama sheegin ee waxaa la yidhi tudamiru kulla shayin biamri rabbiha way burburis waxaan kaloo la sheegin qoladii hore waxa weeye maa tadaru min shayin atad calayhi ilaa jacalatu ka ramiin baa layihi oo wax alla wixii ay u timid meesha baabaha bay ka dhigto halkaa marka waxaa laga fahmayaa macal guryihii macal degaankii baabah in laga dhigay qoladaana waxaa la yidhi fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum waxay waxay ahaadeen inay guryahoodii maahay wax kale la arkaynin idan dadkii baa la baabi'iyey guryihii iyo dhismihiina waa dhisan yihiin calaa kulli xaal marka furuuqdaasa udhaxaysa bay dheheen culummadu oo waxa weye waxaa laga dhigayaa laba caad caadu luulaa iyo caadu athaaniya caadkii labaad marka qoladan hadda halkan lagu halaagay waa caadkii labaad oo dambawa inay gadaal ka yimaadeen oo goor dambe yihiinna xadiidkaynu si gaara inoogu caddaynaya oo xadiidka waa'il oo imaamu tirmidi wariyey oo xadiid xasana ayaynu ku tafsiilinaynaa cashar ku xigaynu kaga hadlaynaa insha allah haddii kale wuu dheeraanayaa والحمد لله رب العالمين